habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo isniina bisha maarso ee sanadka kana waa sideed labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan burburkii cisbitalka beledweyne kaas ka soo gaaray qaraxii toddobaadkii hore ay la beegsadeen ururka al-shabaab gubi ahaan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisii iyo maaragtay daawadii qaybtii maaragtay farmasiga ee daawada keydka ah kulli dhismihii isbitaalka ay iskugu jirto maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaasoo dhan way soo burbureen marka dhib weyn weyn ayaa isbitaal ka soo gaaray
waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ee ururka al-shabaab qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada layidhahda t n t iyo maaragtay aaladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yidhaahdo kuwaasoo ka soo dega kuwaasoo ka soo dega dekeda muqdisho waxay kaloo sameeyaan oo la baxaan baaruudda maaragtay madacfiicda
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo wasiirada arrimaha dibadda ee israa'iil maraykanka imaaraadka carabta baxrayn iyo morocco iyo masar ayaa iftiimiyey dadaalada la doonayo in la iska kaashado laguna ballaariyo xiriirka bariga dhexe iyadoo dhinaca kalena la tilmaamay inuu si xawli ah ku socdo xiriirka u dhexeeya israa'iil iyo dalalka carabta oo soo xiray shirmadaxeedkii koonfurta israa'iil ee dhacay siniintan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo wada jir ah in dhowr sano ka hor kulankani uu ahaa mid aan ay macquul ahayn in la qiyaaso shir madaxeedka la yidhaahdo negev ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii laba kun iyo labaatankii ee israa'iil oo caadi ka dhigay xiriirka imaaraadka baxrayn iyo morocco wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil yair lebed ayaa sheegay in wadahadalku uu noqon doono madal socota blinken ayaa ka hadlay siyaabaha uu u kobcay xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale tan iyo heshiiskii sanadkii laba kun iyo labaatan oo ay ku jiraan iskaashiga waxbarasho iyo dhinaca caafimaadka wasiirada ayaa kulankooda taariikhiga ah waxa ay kaga wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin dadaalada socda ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka iiraan iyo maraykanka ee uu taageero dheeraadana u fuliyo iyo sidoo kale in maraykanka uu taageero dheeraada u fuliyo ukrain oo iska caabinaysa duulaanka dalka ruushka kooxda daacish ayaa maanta waxa ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday waqooyiga israa'il oo lagu dilay laba sarkaal oo boolis ah sida uu ku warramay bayaan lagu baahiyey websayte-ka dacaayadda kooxdaasi faafiya ee layidhaahda amaq laba xubnood oo ka tirsan booliska dalka yuhuudda ayaa lagu dilay kuwo kalena waa lagu dhaawacay weerar toogasho ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay daacish oo aan inta badan sheegan weeraro ka dhaca gudaha israa'iil kooxda ayaa sheegtay in laba ka mid ah dagaalyahanadeeda ay fuliyeen toogashada oo axaddii ka dhacday wadada la yidhaahdo herbert samuel ee magaalada hadeera ee waqooyiga israa'iil waxa ay sheegtay in toban kale lagu dhaawacay iskudhac xigay toogashada sida ay ku warantay kooxda sirdoonka ee loo soo gaabiyo s i t e waa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii laba kun iyo toddoba iyo toban oo daacish ay si rasmi ah u sheegato weerar ka dhacay gudaha israa'iil daalibaan ayaa waxa ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan haddii uusan la soconin ehela amaba muxrim sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee f b xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa daba socotaa markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha saacado kadib uun markii loo ogolaaday in markii ugu horreysay dib loo furo tan iyo markii daalibaan ay la wareegtay xukunka dalka afghanistan bishii agoost laba sarkaal oo ka tirsan shariikadaha diyaaradaha ee arian afghan airlines iyo cam air ayaa xaddii sheegay in daalibaan ay ku amartay in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan dayuuradaha haddii ay keligood yihiin go-aankan ayaa waxaa la qaatay kadib kulan maalintii khamiistii ahayd dhex maray wakiilo ka socda daalibaan labada shirkadood iyo mas-uuliyiinta socdaalka ee garoonka diyaaradaha sida e f b ay u sheegeen laba sarkaal oo codsaday inaan magacooda la shaacinin mar kale cawaysi wanaagsan meel kastoo aad nagala socotaan intabintayada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ayaad la socotaan aan ku bilownay mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo sidii dib loogu dhisi lahaa cisbitalka magaalada beledweyne oo ku burburay qaraxii maalintii arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen tobannaan qof madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe ayaa maanta booqday cisbitalkan oo ah kan ugu weyn gobolka oo haatan uu curyaamiyey qaraxaasi warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali xuseen guurlaawe oo maanta booqday cisbitalka beledweyne ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo cid walba oo awooda inay gacan ka geysato dib u howlgelinta cisbitalka beledweyne cisbitalka ayaa ku burburay qaraxii ismiilaaminta ee saddex iyo labaatankii bishan ka dhacay magaalada beledweyne
isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay maanta roobkaa ku da-ayo in qof la keena iska dhaafe haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qayaas laga bixi kara maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilay ummaddaha ka qabtaan leenahay waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duwnaay intuba maanta waa bannaan yihiin dhul bannaan ayaan dhex taagannahay qof weliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacanna ka geysato gaar ahaan dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan ma aragtay lagu dabiibi jiray wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayna hawsha siday u qabsoomi laheed aan diyaar u nahay gaar ahaan ummadda hirshabelle waxaan ugu baaqayaa si deg dega isbitaalkan in wax loola soo gaaro annaguna haddii ilaahay yidhaahdo maamulka haddaan nahay gacanaha ma laaba doonno wax alla waxaan awoodno waa qaban doonnaa laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer istayda ma ahan waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo madaxweyne guurlaawe oo kormeeray qeybaha cisbitalka iyo baaxadda inta uu burburku gaarsiisan yahay ayaa waxa uu sheegay in aanu jirin qayb ka fayow oo maanta lagu shaqayn karo maantana meel bannaanaan joognaa qaybihii kala duwnaay hadday tahay qaybtii saalada hadday qaybtii raajada tahay hadday qaybtii bukaanjiifka tahay meel waliba way bannaan tahay roobkaa ku da-aya maanta wixii qalab ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baaba'een isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay maanta roobkaa ku da-ayo in qof la keena iska dhaafe haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qayaas laga bixi kara maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilay ummaddaha ka qabtaan leenahay runtii qofti aan imaanin waxay leeyihiin wax fudud laakiin musiibaa ka dhacday meeshaan guud ahaan isbitaalka wuu baaba'ayey wixii agab caafimaadaho iyadana wax maanta haba yaraatee hal sariir ba allah ka dhigay maanta wax rajala ma jiraan waa kuwaas iyagoo jaqbaha laysdul saaray hadday dariisho tahay hadday sariir tahay hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day bannaankaa lasoo tuuray qasham ahaan loo soo tuure waxaan leehay cid kastae gacan ka geysan karto gacanha ka geysato
qaar ka mid ah howlwadeennada cisbitalka beledweyne ayaa bilaabay dib u nadiifinta cisbitalka dr axmed maxamed shire oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitalka beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dib u howlgelinta cisbitalka shaqo badan ay ka horeyso
isbitaalka dhibka marka uu dhacayey waxaa shaqaale ayagoo isbitaalka ka mid a ayaa ku dhaawacmay wax ku gaareen sidoo kale bukaan jiifayna wax way ku gaareen dhaawac uu soo gaaray gebi ahaan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisii iyo maaragtay daawadii qaybtii maaragtay farmasiga ee daawada keydka ah kulli dhismihii isbitaalka ay iskugu jirto maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaasoo dhan way soo burbureen marka dhib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray kaasoo u baahan maaragtay dayactir aada u weyn sidoo kale wuxuu u baahnaan doonaa isbitaalka gebi ahaanba in la dayactiro oo maaragtay dhismihiisii la soo celiyo in dib loo qalabeeyo isbitaalkan lagama hadli karo faa'iidadiisa waa isbitaal hel regional oo ahaa oo maaragtay referal ah oo bukaanada free oo maaragtay loogu daaweeyo ayuu ahaa cisbitaalka beledweyne ayaa ku burburay qarax ismiidaamin oo ka dhacay iridda hore ee cisbitalka qaraxaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaashii ka agdhowaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada beledweyne halka weli aad la socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
addelabaatankii bishan maaj ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xayndaabka aadka loo ilaaliyo ee garoonka muqdisho waxaa kaloo ay laba qarax oo ismidaaminah ka fuliyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weerarada wadartooda waxaa saraakiisha amnigu ay sheegeen inay ku dhinteen dad konton kor u dhaafaya boqol ka badanna way ku dhaawacmeen bilihii u dambeeyey maleeshiyada ururka al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada ismidaaminta ee ay fuliyaan shakhsiyaad isku soo xiray suumanka qaraxyada agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed sambadhoolshe oo aan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada beledweyne ayaa ka warramaya sababta ay al-shabaab u kordhiyeen weerarada noocana marmarka qaarkood tan ayada ah ayaa ka effective ah ama ama ka xoog badan xagga saamaynta ama ka qarashir oo meeshii loogu talagalay si sahlan ayuu qofka u gaari karaa ama ciidan ha isku ekaysiiyo ama shibil qof oo shibil ha isku ekaysiiyo ama maxaan ku dhahaa dad qof la yaqaano oo soo dhexgeli kara dadka taargetka ha noqdo marka maalmihii ugu dambeeyey way isticmaalayeen hawshan shakhsiyaadka ay u isticmaalayaan waad la socotaay waa tii macalimo ugandhow loo isticmaalay cabdiciise africa ayaa loo isticmaalay buwaa dhexdaana beledweyne loo isticmaalay habeen dhoweed waxaa lagu taragergelayey xildhibaan aamine allah u naxariistay iyo dad kaloo fara badan marar fara badan oo isxigtana magaalada muqdisho waa la socotaa meel la yidhaahdo jalaata fiina loo isticmaalay meelo kaloo fara badana loo isticmaalay maqaayado kaloo muqdisho ku yaalla loo isticmaalay marka marmar waxay garawsadeen hawshan oo isqarxinta shakhsiyaadka oo ay more effective ay ka tahay ama ay ka dhaawac iyo waxyeelo weyn tahay marka la isticmaalayo qaraxyada gaadiidka waxaana u sahlaa qofku meeshuu rabo ayuu maraya ilaan qof jidka maraayo oo ama shacaba ama ciidana lama baaro inta badanna marmarna askar ay isku ekeysiyaan marmarna shacab ay isku ekeysiyaan qofka loogu talagalana haddii qof si sahlan loo gaari karana meeshii loogu talagalay oo sahlan ayay gaari karaan taliyo ku-xigeenkii hore ee nisa cabdisalaam guuleed ayaa isna isagoo ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska aan weydiiyey isbedelada istaraatiijiyadda weerarada al-shabaab al-shabaab waxay wax ka bedeleen istaraatiijiyadii qaraxyadooda wati waqtiyadii lasoo dhaafay arrintaasna waxay waxay la xiriirtaa xogta aan helayno waxa weeyaan inay heleen tababarayaal inay ka heleen alqaacida aaladda qaraxyadana inay ka heleen alqaacida oo cusub oy dhinacan yeman uga soo gudbeen badda cas xaraf dheeray dhulkaas iyo maaragtay kasoo gudbeen xogta aan hayo waxa weeyaan marka maadaama shabaab weeraradooda ay baabuur ku geysan jireen dad og tahay meelaha sida la socoto hoteelada iyo xarumaha dawladda iyo meelaha ay doonayaan inay weeraraan waxay baabuuray ku qarxin jireen kabacdiina ciidan lugaha geli jiray sanadihii lasoo dhaafa marka wax badanay ka barteen dadkii waxaa la xiray oo adkaatay in baabuur qarax wax loogu geysto ama haddii lagu qarxiyo hataa in ciidan meesha galo maadaama arrintaas ay cuslaatay al-shabaab marka waxay waxay dabcan waxbay ka barteen waxbay ka bedeleen sababtaasna waa sababtaad arkaysa maanta qarax in qof lagu soo xirayo oon weliba laga dareemeynin qofka miisaanka ka muuqda in wax weyna ku xiran yihiin laakiin uu geysanayo dhibaato la eg midda uu baabuurku geysanayo uu geysan karo ama qarax baabuurta lagu soo xiro taasna waa isbedel ay al-shabaab ay runtii gaadheen iyo inay maaragtay gacan weyn ka heleen oo tababarayaalna ay soo gaareen soomaaliya alqaacida ka yimid aaladda maaragtay wax lagu qarxinayana ay gacan ka heleen nimankaas waxaa kaloo ay fuliyeen weeraro toosa maalin cad taasoo khubarada ka faalloota arrimaha sirdoonka iyo amniga ay ku macneeyeen awoodda ay kooxdan u leedahay fulinta weerarada iyo qaraxyada oo soo kordhaysa ismaaciil daahir cusmaan oo isna horay nisa uga soo noqday taliya ku-xigeen oo barnaamijka elayska v o eda u warramayey isagoo ku sugan magaalada colombos ee dalkan maraykanka ayaa sidan qaba waxa keenaya waa waa dhowr dhowr waxyaabood ayaa keeni kara ama ke- keenaya inay maaragtay u fududaato inay weerar noocaas geystaan midda koowaad oo ah amnigii oo la siyaasadeeyey oo siyaasad galay taasoo aan ognahay isqabaqabsiga ka dhexeeya xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ciidankii oo ku milmay siyaasadda oo qaarkoodna ay noqdeen xildhibaano iyo doorashadii oo la siiyey ahamiyadda koowaad iyadoo maaragtay ahamiyaddii la rabay inay maaragta la siiyo amniga ahay tii ugu horreysay aada moodo in la dayacay marka taasaa u sahlaysa inay ka inay ka faa'iidaystaan isqabqabsiga ka ka dhex jira dowladda dhexdeeda xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha iyo amnigii oo la siyaasadeeyey ayaa u sahlaysa isleeyahay maaragtay inay fuliyaan qaraxyada nooca oo kale ah ismaaciil daahir cusmaan ayaa ka warramaya sida ay al-shabaab ku helaan tasiilaadka walxaha ay u isticmaalaan qaraxyada ay fuliyaan kuway soo miidaamiya colaada waa run waana arrin meesha ku jirta qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada la yihahda t n t iyo maaragtay aaladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertiliz fertilizeska la yidhaahdo kuwaasoo kasoo dega kuwaasoo kasoo dega dekeda muqdisho waxay kaloo sameeyaan oo ay la baxaan baaruudda maaragtay madaxficda iyo masbaaro iyo sperbartska biraha oo la isku xiray aya ayay inta badan ka sameeyaan laakiin haddii la helo qaab maaragtay lagu xakameyn karo soo degidda fertilizerskaas beeraha oo loo baahan yahay muhiim u ah kobaca dhaqaalaha beeraha waxaan aaminsanahay in maaragtay la yareyn karo qaraxyadooda la yareyn karo laakiin dhaqaalaha ay haystaan ayaa u saamaxaya inay iibsadaan waxyaabahaas oo kale islamarkaasna ay ilaaluushaan maaragtay meelaha ay keeni karaan oo dhan ujeedkooda ugu weyn ayagu waxa uu yahay in ay wax u dhimaan doorashada oo dalkaas aanay ka dhicin doorasho nabdoon si walba oo ay maaragtay ku carqaladeyn karaanna ay ku carqaladeeyaan waana midda keentay in weeraradaas mataanaha ah ay ka dhacaan toddobaadkii hore magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho cabdulaahi maxamed sambololshe ayaa isna qaba in dhaqaalaha ka soo gala al-shabaab canshuurta ay ku soo rogaan ganacsiga soomaaliya uu u sahlo helista saanad milatari iyo wax kasta ooy u adeegsan karaan dagaalka markay timaado hub oo dhan iyo ammaan oo dhan iyo siyaasad oo dhan waxay ku xiran yihin dhaqaalo marka sanadihii ugu dambeeyey dhaqaalaha ugu fara badan ayay shabaab aruuriyeen na ay heleen agjoole waxlaya sarbalas intii u baahneen in ka badan ayay heleen waxayna ay saacidaan amaba ay deeqo lacageed iyo dhaqaale ay siiyaan kooxo kaloo argixiso ama rijinka ka jira ama gobolka ka jira ama meelo kaleeto ka jira marka qof oo moogtahay masaar haysta qoryamo waayo yacni hubka meeshay rabaana ka gadanayan ama dalka gudihiisa ka gadanayaan ama waddankaba waddan hadda ammaankiisa xuduudihiisa ammaankooda uu sugan yahay ma ahan yaman ay ka heli karaan hadda etoobiya la socotaayoo dagaalo muddo ka socdeen oo meelaha dagaaladu ka socdaana hubka si sahlan ayaa loogu heli karaa weligoodna hub shabaab shortage of oo hub la-aan hubyaro weligood maba haysanba meelo kala duwan oo si kontrabaan ayay ku heli karaan waa la socotaa xilligii barcadbadeeda jirtay maraakiib fara badan oo hub wadaa wax lagu qabtay badda oo laga gaday ayaga amisoomay meelo fara badan ka qabsatay hub badan badan oo keeda ayay meel ka dhigatay suuqyada hubka xamar waa buuxaan waa la socotaa cid kontaroolsho ama cid xakamaysa ama cid la dagaasho ma jirto yeman sidii u furan tahay ethoobiya waa la socotaa khalkhal oo amni amama siyaasadeed ka dhacay waa laga helaa marmarka qaarkood ciidamada dowladda iyo waa waa laxantaa in laga helo marka soomaaliya gudaheeda markaad joogtid hubku meel lagu yaalaaba ilaa cid xakamaysa oo shaqay u tahay inay hubka suulisa ma jirte taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika generaal stephen towson ayaa dhowaan waraysi uu siiyey idaacaddan v o eda ku sheegay in al-shabaab ay awood ahaan xoogaysatay iyadoo heshay fursad ay ku dhaqdhaqaaqdo there are Somali National Army forces deployed widely across the country. There are AMISOM uh, forces deployed.
waxaa jooga ciidamada militariga soomaaliya iyo ciidamada amisom oo la geeyey meelo badan oo soomaaliya ah annaguna waannu tagnaa oo aan ka soo baxnaa si aan isha ugu hayno sidaa daraaddeed al-shabaab waxay awooddaa in ay tagaan meesha ay doonaan wakhtiga ay doonaan waana arrin walaac igu haysa oo aan rumaysanahay in walaacaas layla wadaago maruu jenaraalku ka hadlayey awoodda ay al-shabaab u leedahay inay kordhiso weerarada ismidaaminta ah ayuu jenaraalku sheegay in waxaa isaga ku cusub ay ahayd weerar ay al-shabaab ka fulisay muqdisho bartamihii bishii februari ee sanadkan xilligaas oo jenaraal towsan iyo saraakiil kale oo maraykan ah oo la socday sida uu sheegay ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho Al-Shabaab pulled off a complex, multi-target coordinated attack uh, one night while we were there. And they attacked uh, four or al-shabaab waxay fulisay weeraro afar ah oo abaabulan oo isku mar dhacay habeen ka mid ah habeenada oo aan halkaa joognay afar ilaa shan meelood oo magaalada ah ayay beegsadeen isku mar taasoo ah arrin aanan horay u arag saddexdii sannadood ee aan taliyaha ka ahaa africom waxay awoodi jireen oo keliya weeraro ismiidaamin ah oo jaakadaha qaraxa ay adeegsadaan kuwo baabuur ay u isticmaalaan laakiin ma arag iyagoo hal mar weeraraya shan meelood taasina waa sababta aan u idhi waxaa korodhay awooddooda
ciidamada maraykanka ayaa dhimay howlgalkoodii foolkafoolka ahaa ee soomaaliya sanadkii tegey waxaana khubaradu ay aaminsan yihiin intaasi ay siisay al-shabaab fursado ay ku dhaqdhaqaaqdo soomaaliya oo dhan jenaraal towsan oo ka hadlayey ujeeddada howlgalka ciidamada maraykanka soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay go'aankii xukuumaddii donald trump ay kaga saartay cutubyo ka mida ciidamada maraykanka soomaaliya ayaa yidhi
ujeedka howlgalkeenna waxa uu yahay inaan ka hor tagno weerarada al-shabaab oo aan wiiqno awoodda ay u yeelan karaan in ay weeraro ka fuliyaan meel ka baxsan soomaaliya laakiin waxay su-aashu tahay sidaan sidaasi ku yeeli karnaa iyada oo uuna gacmo duubay go'aankii xukuumaddii hore ay qaadatay kaasoo awooddeenna ku soo koobay uun weeraro xadidan shan iyo toban bilood ayaannu arrintan ku jiray markii aan la tashanay haddaba taliyayaasha hawshan ku lugta leh waxa ii soo baxday in howlgal noocaas ah uu waxtarkiisu yar yahay oo uun uu kordhinayo halista waajahaysa ciidamadeenna waayo marka aan cutubyo ciidamadeenna ahi ay joogaan soomaaliya oo ay ishoodu furan tahay waxay ka wanaagsanaanayaan marka aan howlgal uun u tagno oo aan haddana ka soo baxno
jenaraal towson ayaa u sheegay v o eda bishii janawari in xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu ka codsaday in howlgalka soomaaliya uu ku noqdo sidii uu ahaa sanadkii labada kun iyo labaatanka waraysiga uu dhowaan siiyey v o eda ayuu kaga jawaabay intaasi ay ku filan tahay in howlgalka maraykanka ee soomaaliya uu guulaysto iyo in kale
ma rabo inaan hoos ugu daadego dariiqa talooyinka aan siiyey xogayaha waxaan hubaa in xogayuhu uu dhegaystay talooyinkayga oo uu aqalka cad la wadaagay marka waa inaan madaxdeenna siinaa wakhti iyo fursad ay go'aan uga gaadhaan gaar ahaan xilligan oo arrinta yukrain lagu mashquulsan yahay marka waan sugaynaa go'aanka ma rabo hadda inaan ka hadlo talooyinkaygii waxa ila wanaagsanaa iyo waxaan ila wanaagsanaynba ilaa haatanna go'aan aan ogahay oo laga gaadhay arrintan ma jirto jenaraal towson ayaa dhinaca kale u sheegay v o eda in inkastoo ay al-shabaab sii xoogaysanaysay sanadkii lasoo dhaafay haddana uu shaki ka qabo inay weli awooddeeda gaarsiisan tahay inay ku weeraraan danaha maraykanka meel ka baxsan soomaaliya waxa uusuu ku tilmaamay ururka argagixiso ee ugu halista badan danaha maraykanka ee afrika
They are the greatest threat. They are the number one uh, terrorist threat in Africa today. Al Shabaab is an arm of Al Qaeda. They're the largest.
waa halista ugu weyn ee danaheenna afrika maanta al-shabaab waa garab ka mid ah alqaacida waana garabka ugu halista badan ugu qanisan ee alqaacida ay ku leedahay dunida maanta awooddoodu kuma eka oo keliya inay booriyaan weeraro lagu qaado danaha maraykanka ee afrika ee sidoo kale waxay dhiirigeliyaan weeraro laga geysto meelo ka baxsan gobolka xitaa waddankeenna aniga taliye ahaan shaki ayaan ka qabaa in ay awooddoodu ay halkaa gaadhsiisan tahay arrin kale oo loo aanaynayo soo xoogaysiga weerarada al-shabaab iyo awooddeeda ayaa ah deganaansho la'aanta siyaasadeed ee soomaaliya ka jirtay iyo siyaasiyiinta oo ku mashquulay doorashada sida uu qabo cabdulaahi sanbaloolshe jiidjiidka siyaasiga isqababsiga siyaasiga ah oo dalka ka jira iyo habacsanaan fara badan oo haylihii dowladda ka timiday ku timaaday ayaa u sahlaysay shabaab in meeshay rabaan iyo wakhtigay rabaan iyo cidday rabaan ay weeraraan ayaga keliya ayaanaba qof la ciyaaraysa maleh oo ayaga keliya garoonka ku jira oo saacadday rabaan ay weerarayaan meeshay rabaan ay weerarayaan waa gacan bannaan yihiin say doonaan canshuurta u qaadaan soomaalidii kaleeto oo shabaabka ahayn ayagaa is cadowsaday ayagaa isku mashquulsan ayagaa is ceerceersada marka ajende shabaab lagula dagaalamaayo ama ajende ammaan lagu sugaayo ama ajende maxaan ku dhahaa badqabka shacabka looga shaqaynayo maba jirinba marka institutionskii waa collapse garoobay guud ahaan ammaanka haddii noqon lahayd booliiskii nabadsugidii militarigii siyaasadii prime ministerka iyo madaxweynaha iska soo horjeeda goboladii iyo iyo dowladdii dhexaa iska soo horjeeda gobolada naftooda waxay ku mashquuleen xoogooda doorasha iskaga mashquuleen cid ammaanka isha ku haysa ama coordinate garaysa oo ishayga isku dubaridaysa oo iska warqabaysa lama arko marka dayacaadu shaqada ammaanka waa dayacan tahay boqolkiiba boqol waana la qaban karaa hadda ammaanka oo dalka ka jirana isagaa iswadee cid wada ma jirto shabaabkuna haddii waa wa wa waa u gacan bannaan yahay ama cid jaalanji garaynaysa ama culays hortaagan oo ka hortaagan in meelaha ay rabaan ay gaaraan ama howlaha ay rabaan ay fuliyaan ma jirto cabdisalaan guuleed ayaa u aanaynaya soo xoogaysiga al-shabaab milan ay ku milmeen sida uu sheegay hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya dhaqaalaha ka soo gala canshuurta oo kordhay isdhinka weeraradii diyuuradaha droniska ee maraykanka iyo habacsanaan ku timid hay-adaha amniga soomaaliya shantii sane ee ugu dambeysay al-shabaab ayaga ayaa weerar ahay weerarka ay ku hayaan ciidamada amisom ama ciidamada dowladda soomaaliya aad ayay u yaraayeen hoose aad ay ugu dhaceen awoodna waxay u yeeshaan al-shabaab inay la wareegaan dhul badan oo aysan hore u heesan jirin tan kalena waxa weeyaan drowntii hawada ka duqey jirta ama duqeyntii maraykanka oo hawada oo runtii shabaab ciriiri badan gelisay sanadihii u dambeeyey suurtagalna u noqon weysay inay gaadiidkooda dagaalka ku daga ku safraan ama ku socdaan ama ay ku dagaal galaan na waxaad malaysaa inay aada u yaraatay sanadihii lasoo dhaafay taasina fursad waxay usiisay inay meesha ay rabaan u safri karaan gaadiid intay rabaan la egna ay ku safri karaan arrinta kale waxa weeyaan shantii sane lasoo dhaafay al-shabaab waxay heleen dhaqaalo aada u badan oo ka badan kay heli jireen oo runtii la dhihi karo yacni waxay awoodeen waxay awood uleeyihiin maanta inay dowlad camal u dhaqmaan mushaar dhiibaan hay-adahooda ay maaragtay dhisaan xildhibaano gataan mas-uuliyiin maaragtay ay ay maal gashtaan marka shabaab isbedel weynay ku sameeyeen iyagoo taxi dadka canshuur ka qaadaya xoog iyo iyo xeel waxay noqotaba dhaqaalo badan ay sameeyeen tan kaloo ayadana muhiimkaana waxay tahay inay saameyn dhexgal weyn ah ku yeesheen hay-adihii amniga soomaaliya taas oo u fududaynaysa in ay inay wax badan ogaadaan siday u soconayaan iyo meeshay tegayaan inay saameyn badan ku yeelan karto intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o s somaali dot com ama boggeenna facebookga intaan barnaamij midka lamida ku kulminana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanaada
maxamed colaad xasan ayaa xubintii ilayska v o a soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay dumar danyar ah oo ku nool xerada qaxootiga ifo ee xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa fursado shaqo ka helay xarumaha cuntada loogu kariyo ardayda wax ka barata iskuullada xeryaha dhadhaab dumarkan ayaa muddooyin badan fursado shaqo ka raadinayay gudaha xerada ifo balse hadda oo ay heleen fursaddan waxay wax badan ka badashay nolosha qoysaskooda wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan noo soo diray
hooyooyin danyara oo ku nool xerada qaxootiga ifo ayaa waxay ka faa'iidaysteen fursado dhanka shaqada oo ay ka heleen goobaha cuntada loogu kariyo iskuullada ku yaala xerada qaxootiga ifo hooyooyinkan ayaa horaan waxay ku tirsanaayeen raashinka gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka walow raashinkaasi uusan ku fillayn qosho uon loogu tegay mid ka mid a iskuullada ee fursadaha dhanka shaqada ay ka heleen haweenkan ayaa waxay ii sheegeen tan iyo intii ay bilaabeen shaqadan in wax badan noloshooda iyo weliba midda qoyskooda ay iska badashay waxay sheegeen horaan inaysan haysanin ilaa ay ka helaan dhaqaalo islamar markaana uusan ku filayn raashinka gargaarka balse xilligan ay wax badan ka badashay shaqa abuurka noloshooda waxay intaasi ku dareen in muddooyinkii hore ay in badan raadiyeen ilo dhanka shaqooyinkaasi ay dhaqaale ay ugu marayaan nolosha qoysaskooda ay u helaan balse taasi aysan u suuroobin qaar ka mid a haweenkan oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa waxay uga warrameen fursadahan dhanka shaqada ee heleen iyo weliba waxaa iska bedelay nolosha qoysaskooda ani magacayga waxaa la dhahaa faanuun sankuus maxamuud waxaan nahay dadkeena ay tobankii soo degay guddi ayaan ka ahaan jiray iskuulkan anoo waxba la isiinaynin ayaan ooda jiray oon gacmaha ku ooda jiray haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin quuduskay waa la igu daray dad waxgarad abaa quuduska igu soo daray alxamdulilah intaan quuduska aan helnayn alxamdulilah noloshayda waxbay iska badashay haddana waxaan qaadanaya wax igu filan maaha mar baan jawaano qaadan jirnay oo jawaano nala siin jiray alxamdulilah haddana xoogaa lacag ah ayaa noola bilaabay saabuunna waan ku mahadsannahay hayadaha way ku mahadsan yihiin khayr allah ha siiya laakiin wax hadda noogu nagu filan ma aha marka marka meeqa caruuraad haystaa waxaan caruur ahoon haystaa waxaan caruur ahoon haystaa sagaal anug baan haystaa marka markii aad heshay horaan waxaad sheegtay inaadan waxba haysanin islamarkaana aad ku shaqayn jirtay qaabsi iskaa ah marka maadaama aad hadda fursad shaqa aad heshay islamarkaana mid ka mid a iskuullada ku yaala xerada qaxootiga iyo cunto ka kariso maxaa iska bedelay nolosha qoys ha hadi waaban kuu sheegay soo maaho hadda shilmaana loo bilaabay carruurtii qaar baa reer yeesheen alxamdulilah rabbilcaalamiina marka qaarna waa weli hadda guur umeer waay waxaan hadda ugu guuriyeyna maba hay marka alxamdulilah ilaahay ha barakay hayada inta na siiso way ku mahadsan tahay marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta oo raashinkaasi gargaarka keliya haysata ee dhaqaalo kale meel kale aan ka soo gelin balse heshay fursad yar oo dhaqaalo yar oo ka soo gelaya si carruurta ugu maarayso ka warran sida aan carruurtayda ugu maareeyo intaa yar ee aan qaatay ee shanta kun ah shan kun baan ku shaqeeya shantan kun ayaga baan u biyobiyaystaa ilmahayga waa tobankoo iyo kontonkoo iyo labaatankoo iyo meel baa iska dhigdhigtaa sidaas yaan kii ugu horrey ugu guuriye kuwii kalena guur umeer bay iyihiin waxna umahay marka alxamdulilah intaasaan hadda ilaahay ii barakeeyo oon ku noolahay waxaan joognaa mid ka mid a iskuulladii aad wax ka karinaysay xeradan qaxootiga ifo hawsha cunto karintaad ku jirtaa marka dareenkaaga ka warran dareenkayga dareenkayga waa intaan hadda ka warramay marka caruurtaydana hadda iskuullaha sida badan ay dhigtaan kuwana way kaagaceen oo haydaha iyo ayagana ay maaragta ay iskaa wax meel marka alxamdulilah shay oo xer qaxooti joogtaan ahay waan soo daalay marka alxamdulilah wax qabad weyn baan u baahanahay in wax la itiraan u baahanahay magacayga waa abshiro maxamed baa lay dhahaa marka waxaan ka midnahay xerada qaxootiga ifo baan ku noolahay waxaan ka midnahay hooyooyinka oo xeryaha iskuulaha oo wax ku koraya hooyooyinkaa ka midnahay waxaan imaanay laba kun iyo tobankii noloshaada maxay ka badashay fursadan shaqada eed heshay oo ku saabsan cunto karinta iskuullada alxamdulilah ilmahayga igu nool aan isku bibiyeysanhayaa marka kale hadda dalay dawad hadda aan ka hay male shantan kuna hadda ilmaha u bibiyeysadaa markii hore shaqada afar kun aan ku bilaabay hadda shan kun iyo waxbaa hadda noo mari haysaa marka alxamdulilah hay-adda hageeda intaan ka helna waan u mahad elinaynaa alxamdu alshukrulah marka haa alxamdulilah intaas hadda shaqada yartahan halay noloshayda ay iska bedeshay marka alxamdulilah inkastoo hadda ay intaas hadda aan ku noolnahay haddana aan haddana nanoo kordhiyo aan u baahannahay markay qof hore qoota joogaan nahay ilmo guurlimaraan haysana alxamdulilah sideed aruuraan haystaa marka waxa kaloo dhaqaale hadda aan u hayno male shantan kun ma ogi marka hay-adaha hagood inay gargaar fara badan oo dhaqaalo fara badan aan ka helnaan jecelnahay waxaan joognaa goobtii raashinka aad ku karinayseen ee iskuulka cabdicasiis xerada qaxootiga ifo ka warran marka iska fiican alxamdulilah hadda intaas nolol macnaha qaxootiin baan ku noolnahay qaxootigan hadda sidii hore ma aha dhaqaalo ma haysta marka dee nolol hadda macnaha nolol hadda aan macnaha waxaan ka noolnahay isku laab saqiir ah marka hay-adaha haggooda iyo waxaan ka rabnaa in dhaqaalo aan ka halno haweenka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabaya intooda badan waxaysan helin fursado dhanka shaqooyinka maadaama ay kooban yihiin amaba ay aada u leeyihiin ilaha dhanka shaqada ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tan oo markaasi wax badan ay haween ka saamayn fara badan ay ku yeelatee dhanka nolosha ah axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab mahadsanid axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso deeqa axmed haweenka qaxootiga ee ka ganacsada xoolaha gaar ahaan ariga ayaa ku badanaya suuqyada xoolaha lagu kala gato ee ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya haweenkan qaxootiga oo duruufo adag ku shaqeeya si ay usoo dhiciyaan nolol maalmeedka qoysaskooda ayaa sheegay in hadda ay suuqxumo soo wajahday warbixin arrinkan ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas
nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa dumar badan oo qaxootiya waxay ku qasabtay inay u soo shaqo tagaan suuqyada xoolaha lagu iibiyo si ay u soo dhiciyaan masruufka qoysaskooda waxaana xeryaha ku soo badanaya dumarka gaaleyda ah ee ka beemucushtara iibinta ariga kuwaas oo aad ugu badan suuqyada xoolaha lagu iibiyo ee ku yaala gudaha xeryaha waxaan socdaal ku tegay suuqa xoolaha xerada qaxootiga dhagaxley si aan wax badan uga ogaado qaabka ay ku shaqeeyaan dumarka qaxootiga ah oo xilligan ku soo badanaya suuqyadaasi dumarka tira ahaan hooy way badan yihiin qaabkaan suuqa oga shaqayna waxaa aroortii baan suuqa soo kalahnaa neefafka ariga baan qabsannaa kan boqolka laga helo iyo kan labada laga helo intaan baan biilka ka daanaa kiina lafiisa mar qaar lagu celini ooba wax kaa gat way waayni canshuurtiina way kula daba taagantah laga yaabaa neefkii boqol aad ka heleed in canshuur konton lagaaga gooyo laga yaabaa inuu neefka raacma uu galo ninkii raacay kontonka uu qaato boqolkiis heli laheed saa uu ku gubto saddex beri neefka hadduu foofo ma laha lacag waa lacagtii aad ku gadda inaad dib oga soo celiso daaliso baad shan kun ku gadde waa inaad kun shilin aad dhumiso afar kun aad ku soo celisaa maadaama suuqa uu saasaa marka hore uu fiicnaa laakiin hadda inta muddo ah indhuhu isku haastaa waxsaa oo faa'iide oo hadda buug iyo qalinkaaba hadda xariir ooga heli haynaa haddaba maxay tahay sababta dumarkan qaxootiyaha ku qasabtay inay ku soo biiraan ka ganacsiga ariga oo ah shaqo aad u adag waatan hooyadan qaxootiga ah oo su-aashaasi ka jawaabaysa sababta hooyooyinka soo geliso aabbayaalka hooshi ay lahaayeen qabeen canugii hooyadan buu ku soo cawanaya wuxuu dhaha hooyo kabtii aan rabaa buuggii aan rabaa qalinkii aan rabaa hooyo waxaan cunaan rabuu dhihi aabbihii ma aadaay hooyadii marka waxay isdhihi bal suuqa nafta suuqa kula dhaco inaad wax ka soo hesho carruurta aad ku baabi'iso xanuunkooda iyo farmashahooda iyo buuggooda iyo qalinkooda inaad heli karto bal suuqii aaday dhihi sidaa sida horta hooyooyinka ugu soo badanaya iyo heblowa suuq maxaa ka heshaa adig waa iswareysanaya heblow suuqa maxaa kaa soo gala walaala maanta haddaan wax helin laba boqol inaan ka soo helo waa laga yaabaa sida heblo bal adigan iska gal in axaa jirta aan lacagta ay ku gashahaynin oo muslimka ka soo amaahane odhi walaal ay shan kunan suuqa ku gado isii waqtigu ilahay wax isiyaan iska celina lacagtee sidaas horta isku dhex yaalaan dumarka mariin cusmaan xaaji waa waaye arag in ka badan suuqan ka shaqaynayo toban sano v o e da ayay u sheegtay inay adagtahay xilligan inay suuqaasi ka helaan biilasha reerahooda sababo ku aadan saamayntii ay ka dhexleen caabuqa covid
toban sanana waan joogaa suuqa qabadaha ugu weyna uula horeetainta hadda dhibkan covid uusan imaaminin adi maalin qad maalin quudaan iska hayna waaban iska roonayn intuu hadda dhibkan imaaday oo isgudub la-aantan iyo isdhexgal la-aantan ay imaatayna qabadii aad bay u xumaadeen jidadkii oo xiran oon laisku soo gudbaynin magaaladii oo saas u kala xiran ganacsiga ka waran qaabka uu u saameeyey xanuunka markuu dhacay aad iyo aad waa midda kale xirka keenay ee baahida badanba keentay waa bahalkaas awgiis waa tahay hooyin baad tihiin carruur baa u soo shaqa tagteen bal ka warran qaabka aad u heshaan nololmaameedka waxaa weeye horta irsaqa ilaahay baa bixiyaa maalin hel maalin waabaa laiskaga jiraa inta badan ilaahay waxna wuuna siiyaa marna wax ma helno oo waan iska noqonnaa col baan dhahnay koroonahan intuusan imaanin sidan waan dhaanne laakiin hadda waa lisla degan yahay maciishadii aan gadanayna baaban goyn la'anahayba raashinkii kor buu u kacay sokor hadday noqoto saliid hadday noqoto bariis hadday noqoto bur hadday noqoto wax alla wixii la gadanaya kor bay u kaceen xataa hilibkii hilibka habaa boqol iyo kontonkii rubci la yiri kor buu wax walba nooga kacay meel aan ku kala dhaqaaqnayo si aan isku dabirnaan garan lana haweenkan ka ganacsada ariga ee loo yaqaano gaaleyda ayaa xoolaha ay iibsadaan mar kale suuqa ku soo celiya si ay halkaas ugu helaan qarashaad yar balse xilliyada qaar waxaa dhacda inay lumiyaan lacagihii kol hore ay arigaasi ku iibsadeen marka xoolihii aan gadanaynayna saasoo kaleeto oo awal meelaha nalooga kala qaadan jiray oo ilaa magaalooyinka iyo wadooyinka iyo maxayda tuulooyinka nalooga qaadan jiray wixii oo dhan way isku xirmeen oo way isku imaadeen neefka aad gadatay saddex beri afar beri hadduu dhaho hoos buu u dhici oo dhiigga aad ku gadatay ma lehe hoos buu usii dhiman beesadii shalay afarta kun aad ku gaday maanta saddex kun buu joogaa kuwuuba iska dhumi oo wuu siduu u dhaqaaqay ma- maba haysidbo xoolihii islaamka aad soo qaaday baaba deentii baaba kugu go-aysaba marka alxamdulilaahi adiga waa waa aad baa loo barakaysan yahay xoolahan inta badan halkee idinkaga imaadaan xoolaha soomaalina way nooga imaanhayeen kenya gudaheedana way nooga imaanhayeen marka labadiiba maxay ahayd wixii aan gadan awal waa caa- waa iska dadabiran jirna waxaan hadduu imaadayna waaba kala hartayba wixii oo dhanba way isku dhammaatay ugu dambayntiina dumarkan qaxootiga ah ayaa dowladda kenya ka codsaday in cashuurta laga yareeyo maadaama ay yihiin dumar danyar ah oo la daalaadhacaya duruufaha adag ee ku xeeran nolosha qaxootinimada dowladda waxaan ka codsan lahayn inay suuqa noo dhisto oo gembalooyo noo dhisto meel aan ku ganacsano ay noo dhisto canshuurta inay naga yarayso waan waan ka codsan lahayn ee yoomiya ay naga qaadi kontonka ma agoodno oo neefka labada noo xirnaa boqol shilin ay ka qaadaan ma agoodi karno haddii salaaddii boqolka shilin adii aad ilmaha xoogan eeg ay qaataan adii maxaad helin waxba ma helaysid qoraxdana waan taagannahay meel hoos ma taagno midabkayd iyo xijaabyahayna waa isla caddaadeen dowladda waxaan ka codsan lahayn inay suuqa noo dhisto maadaama canshuurta ay naga qaadi hayso meel hoose ayna geliso codsiga haweenkan qaxootiga ah ee xoolaha ka ganacsada ayaa imaanaya xilli ay ku shaqaynayaan dhul bannaan oo aan lahayn wax dhismo ah iyadoo dhowr jeer horaan ay u codsadeen in loo dhiso hooy ay ka galaan cadceedda kulul oo mar walba dul ceegaagto cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsanid cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga minnesota
Ah, kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha xulka qaranka ee canada ayaa habeenkii xalay ah xaqiijiyey usoo bixitaankiisa koobka kubadda cagta adduunka oo sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo wadanka qatar canada oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa martigelisay jamaica waxaana canada ay ku guulaysatay afar gool iyo waxba sidaasina waxay ugu soo baxday koobkan lagu loolamayo oo dunidu ay isugu tagayso wadanka qatar markii ugu dambaysay oo kanada koobkan ay ka soo muuqato sanadku waxa uu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii taageerayaasha ciyaartooyda iyo guud ahaanba maamulka iyo macallimiinta ayaa u dabaaldegay guushan weyn ee kanada ay gaartay dadka dabaaldegaya dabcan waxaa ka mid a soomaalida oo ku jira wariyaha iyaga xuseen nuur xaaji oo ku sugan magaalada toronto qadka taleefonka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey xuseen waxa ay kanada kaga dhigan tahay usoo bixitaanka koobka kubadda cagta ee adduunka wax weyn ayay ee canada iyo dadka canadiankuba uga dhigan tahay ee, waayo waa markii labaad ee taariikhda canada ay usoo baxdo ee cayaaraha koobka adduunka lix iyo soddon sano ee, dabcan waa xili aada u fog ee, ka hor ayaa ee, ugu dambeysay farxadda nuucan oo kale ah oo ay dareemaan ee dadka canadianka Ee, markaasoo hal iyo eber ay uga badisay ee, xulka qaranka ee honduras bishii sebtembar ee sanadkii kun sagaal boqol ee shan iyo siddeetankii Ee, dadka canadianku waxay sheegayaan in tani ay tahay ee, riyadoodii oo rimowday dadka farxadda iyo damaashaadka ee ku jira ee maxamudow waxaa ka mid ah soomaalida dalkan oo markhaati ka noqonaya ee guushan taariikhiga ah guud ahaan dalkan ee waxaa laga dareemayaa ilaa iyo hadda aan kula hadlayo dabaaldegyo ee dadka ayaana isugu hambalyeynaya guusha taariikhiga ah siyaasiyiinta ayaa ee baraha bulshada ay ku leeyihiin ee xulka qaranka ugu ah, hambalyeynayo iyagoo sheegaya inay ku faanayaan ee wiilasha ee guushan taariikhiga ah ee dalkan ee gaarsiiyey wadanka kanada ma ahan dal loogu abtiriyo ciyaarta kubadda cagta taa beddelkeeda waa dal caan ku ah dheelista ciyaarta loo yaqaano hokiga waana sababta dad badan aanay u filaynin in kanada ay u soo gudubto koobka kubadda cagta adduunka haddaba su-aasha isweydiinta le ayaa waxay tahay maxaa u suuro geliyey kalkan inay kanada si lama filaana koobkan ugu soo baxdo Eh, maxamuud waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa sababay in canada ay lix iyo soddon sano kadib usoo baxdo koobka adduunka Eh, tan koowaad waxaan dhihi karnaa guud ahaan cayaaraha kubadda cagta ee dalkan ayaa horumar laga dareemayaa ee sanooyinkan dambe gabdhaha xulka ee kubadda cagta ee canada ayaa eh, dabcan ku guuleystay cayaaraha olombikada ee beijing ee sanadkii hore Eh, sidoo kale xiriir kubadda cagta ayaa u muuqda eh, mid waqti iyo lacagba gelinaya sidii loo horumarin lahaa ee kubadda cagta eh, oo aanan eh, lagu ekaan uun cayaaraha hokiga oo aada looga yaqaano dalkan canada amaba ay caan ku tahay tan labaad macalinka xulka qaranka ee canada john hedman oo u dhashay dalka ingiriiska oo wax badan ka bedelay soo xulista ciyaartooyda ayaa iyadana loo aaneynaya waxaa xusid mudan in ka hor sanadkii kii oo loo magacaabay macalinkan xulka qaranka ee ragga inuu sidoo kale ciyaaraha olombigada ee labada kun labaiyo tobankii london iyo laba kun iyo lixiyo tobankii rio de janeiro uu labaduba ee xulka qaranka kubadda cagta ee gabdhaha uu horseeday inay galaan kaalinta saddexaad ee ciyaarihii olombikada tan saddexaad ee loo sababeyn karo maxamuuda waxaan isleeyahay waxaa la dhihi karaa xulka qaranka oo xilligan haysta ciyaartooy da-yar oo niyad badan u haya in dalkan ay gaarsiiyaan meel aada u sarreysa john herdman macalinka xulka qaranka ee canada oo warbaahinta la hadlayay guusha kadib ayaa yiri waxaan nahay dal kubadda cagta ku wanaagsan waxaan haysanaa wiilka da-da yar alfonso davis oo ku guuleystay champions league waxaan haysanaa ciyaartooy ka ciyaara yurub waxaan haysanaa ciyaartooy yaryar ee soo baxaya waxaan usoo baxnay koobka adduunka gabdhaheennu waxay ku guuleysteen koobka dahabka ee olombikada tan ayaana xaqiijinaysa ayuu yidhi in dalkan uu yahay dal ku wanaagsan kubadda ee cagta taageerayaasha xulka qaranka ee canada ayaa rajo weyn ka qaba in dalkoodu uu wacdaro ka dhigi doono koobka kubadda cagta adduunka laakiin dadka ciyaaraha isha ku haya ayaa waxay isweydiinayaan canada ma noqon doontaa mid ka wanaagsan tii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii oo iska dhaaf in ay guulaysatee xataa gool dhalin weysay haatanna haddii aan jalleeco dhinaca iyo qaaradda afrika lugtii labaad ee sarreebka koobka kubadda cagta adduunka ayaa mar kale habeen dambe la isugu soo noqonaya iyadoo lugtii hore kooxaha qaar ay guulo wanaagsan gaareen halka kuwo kalena ay rajadoodu ceel dheer haatan ku jirto xulka qaranka ee nigeria ayaa gurigiisa ku martigelinaya gaana oo lugtii hore ay barbara kusoo kala tageen senegaal oo lugtii hore laga soo badiyey oo masar ay kasoo guulaysatay ayaa gurigeeda masar kula ciyaaraysa aljeriya kameruun ayay lugtii hore hal gool iyo waxba kaga soo adkaatay waxaana haatan ay gurigeeda kula ciyaaraysaa kameruun oo ay isleedahay mar kale waad ka guulaysan kartaa morocco jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo ayay guriga kongo barbara kula soo gashay haatanna iyadaa marti loo yahay fursad ay ku soo bixi karto ayay haysataa tunisiya iyo maali oo iyaguna lugtii hore kusoo wada ciyaaray guriga maali ayaa xulka qaranka ee tunisiya waxay kusoo badiyeen hal gool iyo waxba haatanna guriga tunisiya ay mar kale labadan dal isku arki doonaan tobankan dal ayaa shan ka midii habeen dambe soo bixi doontaa halka shan kalena ay boorsooyinkooda qaadan doonaan shantaasi soo gudubtana waxay qaaradda afrika ku matali doonaan koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaya waddanka qatar intaasna waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqdaada ciyaaraha ee toddobaadka inta aynu mar kale dib u kulmi doonno waa mascad dawdi ku dhaafaya sidaa iyo oo nooli kulanta
maxamuud mascade oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha dhegeystayaal barnaamijkeena toobta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo intaas ayaan kusoo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo marwaan yare
u yarbooda leelisaqdhaxo jimbaasura da'ada ii sawiro samayskaaga cajiibo suxo summadda quruxdaadu waa misariixi sibaan u yarbooda leelisaqdhaxo jimbaasura da'ada ii sawiro samayskaaga cajiibo suxo summadda quruxdaadu waa misariixi markaa socotaan ka siisasayo xaraga sidan iyo masaariniishe sabkii xural caynta saamimiya suleeqa kuleeda waa sidata markaa socotaan ka siisasayo xaraga sidan iyo masaariniishe sabkii xural caynta saamimiya suleeqa kuleedu waa sidata sariira dhigayo moowadna hoosiraada ka baxe kuwa kaa sunyigii jacaylku sugne markaale kasar cadaa saldhiigte jidkaagu lubigu sariira dhigayo moowadna hoosiraada ka baxe kuwa kaa sunyigii jacaylka sugne markaale kasar cadaa saldhiigte gulubigu sariira dhigayo moowadnu hoosiraada ka baxe kuwa kaa sunyigii jacaylka sunne balkaale kasar anaa saldheegte jidkaa gulubigu sariira dhigayo moowadnu hoosiraada ka baxe kuwa kaa sunyigii jacaylku sunne balkaale kasar anaa saldheegte waxbaa sawirkaaga ii suntayo sikinba sikin buu siyaadu noqdo naftaansa sabaaya baasawide sidee tahay maana saa ka dhahay waxbaa sawirkaaga ii suntayo sikinba sikin buu siyaadu noqdo naftaansa sabaaya baasawide sidee tahay maana saa ka dhahay inaan sababtaada sooruu jaro ka saahiday oonta saxna akhay sagaal jeer bay warbaahi sugte iyaan subaxaad ku siibi karayn inaan sababtaada sooruu jaro ka saahiday oonta saxna akhay sagaal jeer bay warbaahi sugte iyaan subaxaad ku siibi karayn gulubigu sariira dhigayo moowadnu hoosiraada ka baxe kuwa kaa sunyigii jacaylka sunne balkaale kasar cadaa saldheegte jidkaa gulubigu sariira dhigayo moowadnu hoosiraada ka baxe kuwa kaa sunyigii jacaylka sunne balkaale kasar cadaa saldheegte gulubigu sariira dhigayo moowadnu hoosiraada ka baxe kuwa kaa sunyigii jacaylku sunne markaale kasar cadaa saldhiigte jidka gulubigu sariira dhigayo moowadnu hoosiraada ka baxe kuwa kaa sunyigii jacaylka sunne markaale kasar yarbooda leelisaqdhaxo jimbaa suradaada ii sawiro samayskaaga cajiibu suxo sumada quruxdaadu waa misariihi sibaan u yarbooda leelisaqdhaxo jimbaa suradaada ii sawiro samayskaaga cajiibu suxo sumada quruxdaadu waa misariihi aaoaakasiisasayoxaragasidan iyo masaarinishee safkii xuran caynta saamimiya suleeqa